بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaa durustan iyo muxaadaraadkan idiin soo gudbinaya oo aad kala socotaan golaha dacwada www qardaawi com
beydka oo mashduur baa la odhanaya marka kanna baxru tawiilka sadri ma galo sadriga waxaa la yidhahda ma galo sadri waa maxay yacni tafcilooyinka beydka uu ka kooban yahay nuskeed oo la gooyaa la yidhahda nus dhan baa jaraysa marka beydkii hal sadri baa kuu soo haray sadrigii dambe oo dhan baad goysay marka waxaa laleeyahay baxarkana waa mashduur baa la odhanaya sadri baa galay ase baxru tawiil mashduur ma noqdo tan kale mahki wax la yidhaahdaa jiro mahkina ma galo baxru tawiil mahkigana waxaa la yidhaahdaa tafcilooyinka oo hulusaan la xadfo hulus lasoo reebo hulus keliya lasoo reebo ayaa la yidhaahdaa marka baxarkaas waxaa laleeyahay haddii mahki galo waa baxar oo manhuuk baa la odhanaya baxru tawiil mahki ma galo waa waxaasoo dhan unoo wada keeni doona haddii ilah yidhahdo waa arki doonaa biidni illahi tacaala marka baxru tawiil waa baxarkaas weeyaan waa atamu lbuxuur marka warqadan hadda la qaybinayay waxaan ugu soo qaad maaragtay si buxuurta xifdintooda ay noogu sahlanaato baan qofkii ay ka dhiman tahay koobi buu ku samaysan karaa leanna konton xabo uu sheekha soo koobiyey marka yacni qofkii ay ka dhiman tahay qof kale ha ka qaato ha koobiyeysto sababta waxay u fududaynaysaa baxarka xifdintiisa mafaatiix albuxuuraa la dhahaa baxar walba waxaad ku xifdiso tawiil baa u horreeya hadda sama baxru tawiil waxaa leeyahay wuxuu leeyahay طويل له دون البحور فضائل فعول مفاعيل فعول مفاعل ساساد أورانيسا يعني بحر كنفتي سمج إيسو كو شيء شطر هورا بحر كمج إيسو كو شيء طويل مركو كويري له دون البحور فضائل بحور تكلو كسو هرتي فضل بو كلية فضائل بدنو كلية مركز آخر كو شيء تفعيلون ككولية فعول مفاعيل فعول مفاعيل نكوية يا فعول مفاعيل مفاعيل فمركز لما حفظين كرو baxar kasta markaa saartay horaa ka ogaan kartaa mid walbana saasuu kuugu dhigaa mid walba markaa mara inaan kiisa akrin doona haddii ilah yidhahdo marka baxarkaas baxru tawiila la yidhaahdaa waxa soo haray kayfiyada loogu dhawaaqaayo qaabka loogu dhawaaqayo waxa weeye naqam oo khaas u ah oo magaciisi ah qofka dadku isku mid ma hadda anaga acjaamaan nahay carabta siday rabaan ay ugu dhawaaqayaan anagana sidaa rabnaa u samaysan karnaa ya sidaa rabnaa u samaysan hadda baxru tawiil haddaad aadid mucallaqaadkoo kale hadda kutubaha majmuc muhimaat almutuun dad baa haystaan umalaynaya oo ku jiraan haddaa akrisaan mucallaqaadka intiisa badan baxru tawiil ku alifan yahay baxru tawiil buu ku alifan yahay qasiidada ugu horeysa imrulqays oo kale soo bilaab qifaa nabki min dikraa xabiibin wamanzilin bisikti liwaa bayna dakhuuli faxawmali markuu leeyahay waa kan waay abyaadaas iswada leeyihiin facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun baa odhanayna marka waxaan samaynaynaa marka baydkii musanifku uu noo sheegay horta hal caruudou leeyaho maqbuudaa soo maaha hal caruudoo maqbuudaa buu leeyahay waayo duruubtiisana waa meeqaa niri waa saddex weeyaan saddex wey hadda bal aan fiirina baydka hore alwalu aldarbu alwalu caruudada inay maqbuudo tahay waana loo soo sheegay soo maaha tawiiloo dhan weligaa facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun hadhihin lanna waa maqbuuda lagu yidhi mogta haddii maqbuudo lagu yidhi marka maxaa dhihi facuulun mafaaciilun haddaad ta hore tidhaahdo facuulun mafaacilun inaad tidhahdid waay oo ya'dii saakin ka ahayd ee ciilun ku jirtay goof ilaa qabdiga kaas weeye facuulun mafaaciilun facuulun mafaacilun dheh waa caruudadiisa horta sidaasaa u daynaysaa weligeed maqbuudo waa halka caruuda basowla leeyahay adrubtiisii baa marka naloo sheegi maadaama caruudadii aan soo baranay alawalu aldarbu alawalu darbiga hore saxiixun waa saxiix weeyaan waa darbi saxiixa wey saxiix marka la yidhaahdo yani waa saxiix marka la yidhahdo waa saalimun min atagyiiri wax cilal iyo sixaab wax galay ma laha waa saalim wuu badbaaday weeyaan marka saasaa la leeyahay wa baytuhu tusaalou ku siinaya baytkiisuna waxa weeye abaa mundirin kaanat khuruuran saxiifatii walam uctikum bitawci maalii walaa cirdii saasaa dhihi haddaad rabto qasiidadan soomaalida ay qaado cayniyada mataqaanin cayniyada cabdiraxmaan zeylici leeyahay waa isla mid salaatun wa tasliimun wa askaa taxiyati calaa khayri khalqi illahi waalaali ajmacin iyo qasiidadaas waay maujeeda qasiidadaas ay baxru tawiilo ku alifay marka yani qaabkii aa ugu dhawaaqda naqamka saa doonta u samaysa walayli kamawji lbaaxri arkhaa suduulahu calaya bianwaaci lhumuumi liyabtali yani imrulqays gabigiisii waay marka abaa mundirin uu yidhi abaa mundirin yaa abaa mundirin ninka abaa mundir la yidhaahdo kaanat waxay ahayd saxiifatii aniga warqadii aan kuu soo qoray iyo wasiiqadii iyo heshiiska waxaan ku galnay huruuran kada ayay ahayd adaa iskaga kaa jeedinaya walam uctikum anigu idin siin maayo maalii maalkayga walaa cirdii sharafaydana bitawci ogolaansho intaa iga adkaataan idama siinaayo yani wuxuu leeyahay warqadaan kuu qoro waa nin laga adkaaday markii hore markaasuu heshiis la galay ninkii heshiis la galay markuu heshiiskii kusii jeestay buu leeyahay marka maalkayga iyo inuu waxaa bixiyaa lagu heshiiyey intaa intaa in laga qaado canshuur iyo maarata baad ah marka maalkayga cirdigayga kuma dhiibayo uu leeyahay wixii waxaan kula galay waxba kama jiraan marka hadda waxaan samaynaynaa baydkan oo kale markaa rabtid inaad ogaatid tafaaciisha ku jirto tafcilooyinkaas sida ay yihiin iyo mid walba sida ay tahay waxaa jiro warqadaa yartaahan soo qoray warqadaas insha allahu tacaala muusa noosoo samayn doona biidni illahi waxaan ku soo qoray baydka horta marka ugu horrayso baydkaa qoraysaa baydka markaa qorti sidiisa u qorto waxaa la yidhahda kitaaba caruudiyaa jirto baa lagu xijinaya kitaaba caruudiya waxaa loo jeedaa hadda masalan abaa mundirin soo maaha abaa waa isla qoraysaa leanna meesha saakinka u dambeeyo xarafka xataa wuxuu doona ha noqdo saakinka u dambeeya baad reebaysaa meeshaasaa ku joojinay qoraalla hadalkaasaa ku joojinay mundirin hadda markii caadi loo qoraayo mundi waa la isku daraa soo maha mun keligeedaa qoraysaa mun dirin keligeedaa qoraysaa meeshii saakin u dambeeya joojinay marka taasna waa ku daba xijinaysaa kitaab caruudiyaa la yidhaahdaa markaa ka bacdi rumuus waxa la yidhahdaa siinaysaa rumuus oo ah xaraka iyo saakin meeshii reeban waad reebi meesha xarakaysan ama ha kor dhignaato ama hoos dhiganto ama ha godnaato xaraka laisla yidhahda waa xarakaynaysaa markaad rumuustaas mirig walba xaraka ku aadanaa aad dhigto baa markaa kadib tafcilada saaraysaa markaad tafcilada saarta mid walba meeshiisuu ku go-an yahay mid walbaba meeshiisa ayuu ku go-an yahay markaad intaa ku samaysabaa wasli wax la yidhahdaa samaynaysaa jiijiidkaas marka dhexda mid walba inuu meeshiisa ku istaagaa la rabaa oo yani maaragtay uu khadkiisa qabsado oo iska gudbin marka insha allahu kollay berri waana isuu gaarsiin kartaa umalaynahay berri baan arki doonaa biidni illahi sababta waxaa fiicneed in sabuurad meesha taallo oo sabuurad aan ku qorno laakiin sabuurad ma taallo aan ku qorno marka warqadda haddiina loo soo qoro kifaaya insha allahu tacaala hal mar markii la sameeyana ya ya sabuurad keena marka tabaashiirkiisa keena hal mar aan waayo insha allah berri ninkaan ha soo sameeyo dadkuna ha haystaan waana la tabaqi karaa dhib ma leh marka waxaan leenahay haddii afka masalan kor ahaan inaan ka tabaqno aan rabno abaa mundirin soo maaha abaa mun facuulun dirin kaanat mafaaciilun guruuran facuulun saxiifatii mafaacilun waay saxii mafaa soo maaha fatii meeqay noqonaysaa cilun waay marka maqbuudo ma tahay mise ma aha waa tahay mafaacilun waay mafaaciilun ay ahaan layd yaadii baa go-an oo u jeedaa marka saasuu noqonaya wy ولم فعول بكم بالطو مفاعيل عمالي فعول ولا عرضي مفاعيل تنوي ولا وصحيحا إذا ضرب كان سوما مفاعيل ولا عرضي ولا مركة ترى ومفاع عر ضي مركة ترى لنا عيل واي ووجد سما مركة ضرب كان سوى ضرب صحيحة عروضنا وعروضة مقبوضة ودركاوية الثاني الضرب الثاني ضرب قال بعد مثلها ويان مثلها مركل مثل العروضة عروضة لم يجي وما مركة ومقبوض مثلها سيدي عروضة أي مقبوضة أو تهي بضرب قال بعدنا مقبوض ويهي وبيته بيت كيس وحوي تصالحان ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي ستبدي وموجين لك هذه الأيام مالمها ما شيء بيكون موجين كنت هذه الجاهلة مثلك جاهلة مالمها بروح حانا أوين هدي إلهي نقارسيه بان أغانينا ما أنت أنا نكور خدي ويأتيك بالأخبار ورك وحكول إيماني من لم تزوي بقف هذا حول سنين زاد هذا سنين هذا اللي ورك إيسا أروري مكو كينا يويا مركا وحمل لنا وطرفة ابن العبد ابن العبد أي كم معلقة ديسا أي كم تايتن ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا هذا ما كنت جاهلا تعرض لأقود بيسا ومقبوضة وي من لم تزودنا ومقبوضة أيضا ضرب قاس ومقبوض ويا وأركينا أنه مقبوض ويا ستبدي فعول لك الأيام مفاعيل مم- مماك فعول تجاهلا مفاعيل مفاعل ويا تجاهلا مفاعل تجاهلا hadda markaa aragtid tanwiinha u daynin nuuna ku daraysaa nuunkaa reeban waa tirsanaysaa ويأتي فعول كبالأخبار مفاعيل لمن لم فعول تزودي فعول ما- مفاعيل مفا معاها مفاعل ويان آه مفاعيل ما يقول أيه weli waxaad مفاعل dhegeysaneysaan ويان.
duruustii iyo muxaadaraadkii aad kala socoteen golaha dhacwada www.hardaagu.com مفاعل ويأتي فعول كبالأخبار مفاعيل رمل لم فعول تزو مركز تراوى مفاء موجد ودي عيل بونغنايا ساسوى عيل بونغنايا عيل بونغنايا مركز سدو آن كسو شقي وكان هل كانوا كيالا تزودي ومفاعل بونغنايا ويا واي مركز ومقبوضة caruudada darbigan waa maqbuud oo khaamiskii saakinka ahaa ayaa go-an oo tafciilada ka go-an weeyaan athalitu adarbu al- al- adarbu thaalithu darbiga saddexaad maxduufun wey xadaf baa galay xadaf maxaan kusoo baranay xaggeen kusoo baranay ma cilalkaa ku baranay mise azxaaf cilalkaa ku baranay xadfu maxaa u naqiina marka dhahaabu sababu lkhafiifi sababka khafiifka ahaa oo la jaro marka meeshii mafaaciilun ahayd yah مفاعيل لنتي بقيس سماها مركز سمحون نقول يا مفاعيل كلية هريس مفاعيل كلية هريس ويا واي وبيته وحوي تساله سوء أو بيدهان أو كيني أقيموا بني النعمان عنا صدوركم وإلا تقيموا ساخرين الرؤوس غزو أقيموا جيبية واسرفوا أسرفوا جيبية بني النعمان يا بني النعمان ري بني النعمان أو عنا أنك نجا جيبية صدوركم حبتينا يعني خيارتينا عيدنكينا دقالكي أدوس ودين نجا جيبية ونجا لابتا وإلا هدانت نجا لابنين تقيموا واد- واد جيبية صدورتيني صاغرين إذنكو كود دليسنا صاغرين الرؤوس مدحيدا كود دلي إذنكو آه baa naga jeesan doontaan yani waa iska kindhicinayna markaasa idin duleynayna markaasaa jeesan doontaan hadda iska kaa daaya wey saasuu u jeedaa marka caruudadu waa maqbuuda darbiguna waa maxduuf mafaacii keliya inay noo hartaa rabnaa mafaacii keliya inay hartaa rabnaa marka wuxuu noqonayaa aqiimuu facuulun bani nucma mafaaciilun nicanna facuulun suduurakum mafaacilun يا مفاعل وي وإلا فعول تقيم صا مفاعيل غرينر فعول رؤوسا مفاعيل ونقنايا مركا شت هدوية والله كلا فرفرا كلمة هذا الرؤوس الرعد واشدنتا رعد الله بتكدقيتا والله كلا قوينا بني النعمة مركا تلازد اه وحي شد اه مركا كتاب عروضية سمينيسو وين كلا فرتان لما حرفا كلا دكتا أسل كده أوعي لسو انت لسكوش بن وين مركا بيت كاس أيو بحر طويل أيو بحر كاس نوغو بلاري بحر طويل انت تاسو بوغا بحيدا وابرنا مركا فرت بحر طويل نغا مدو مايو فعول مفاعيل فعول مفاعيل ولا بجر بسوع العلي إنو يهان أقنا إنو هل عروض اللي هل كعروضنا أي مقبوضتها وان برنا saddex darbi buu leeyahay darbi waa saxiix midna waa maqbuud midna waa maxduuf oo sawka oo khafiifka unbaa jaran waa intaa weeyaan saddexdii baydna waa kuwaas weeyaan marka intaasaan aan galabta ku sameynaa insha allahu tacaala wixii hadda ka dambeeya abyaada waa iska dedinaynaa biidn illahi tacala wax dhiba ma laha waa un caruudooyinka iyo darbigaasoo sheegno iyo maaragtay taqdiica saasaan u samayno oo ka gudubno weeyaan marka taqdiica iyo wasliga iyo wuxuu kuu fududaynaya inaad wixii ogaatid xuruufta kitaab caruudiya iyo rumuusta iyo haddaad qorto waxa khaladka aa gashay iyo haddaad sax tahay iyo kulligeed waad ogaan kartaa tafciiladaas waxa ku jira oo ama alcil- ama cillo ah ama zixaafana waa kuu soo bixiya waa kuu soo baxaya weeyaan wabillahi tawfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed waali wasaxbi